kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaad barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku gorfayn doonnaa shirkii london ee arrimaha soomaaliya looga hadlayay innagoo eegi doonna waxyaabihii ka soo baxay iyo waxa uu ka beddeli karo mustaqbalka soomaaliya ugu horrayn ku soo dhowaada warbixin gaar ah oo ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii london waxaa inoo soo diyaarisay saara cabdi axmed mahadsanid xuseen shirkan oo ahaa kii saddexaad oo britain ay u qabato dhinacyada soomaaliya daneeya ee beesha caalamka iyo madaxda soomaaliya ayaa waxaa shir guddoomisay ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may waxaana dowlad kastaba ay ka dhawaajisay sida muhiim ay u tahay in soomaaliya lahanba qabto oo lagu guulaysto in dhabaha dhibaatada laga weeciyo iyada dunidana aysa u soo gudbin dhibkeeda warmurtiyeedka ka soo baxa shirkaasi ayaa waxaa ku jiray ka hadalka dhinaca masiibooyinka aadinimo ee abaartu ay reebtay kobaca dhaqaalaha soomaaliya xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalka al-shabaab u diyaarinta dalka doorasho qof iyo coda afar sano gudahood iyo in soomaaliya ay soo dhoofsato hub iyadaoo ilaalinaysa xeerarka cunaqabateynta hubka iyo qodobada kale ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ayaa waxay ku furtay shirka in shirweynaha beesha caalamka iyo soomaaliyaba uu yahay midkii soo celin lahaa rajadii waddankaasi ay la degeen argagixisada burcadbadeed iyo deganaanshiyola-aan muddada rubc qarniga ka badan if somalia is a foothold for terrorist groups like al-shabaab and daesh if global trade is hijacked by pirates in the indian ocean haddii soomaaliya ay tahay halka laga unko kooxaha argagixisada ah sida al-shabaab iyo daacish haddii badda indian oceanka burcadbadeedu ay ku afduubato gaadiidka ganacsiga ah ee dunida iyo haddii weli malaayiin dada ay si nafla caarinimo ah uga soo barakacayaan saboolnimada iyo abaarta ka jirta saamaynta soomaaliya waxay u gudbaysaa gobolka iyo guud ahaanba adduunka laakiinse waxaan aragnay shantii sano ee lasoo dhaafay haddii la wada shaqeeyo in lagu guulaysan karo in dhammaan arrimahan laga guulgaaro mrs may ayaa waxay ammaantay doorka amisom maray ka hadlaysay khudbadeeda dhinaca ammaanka ayaa waxay kaloo sheegtay muhiimadda soomaaliya ee beesha caalamka oo taageerto inay gaarayso hadafka laga leeyahay ee ah inay cagaheeda isku taagto oo ay hesho wax soo saarkeeda gudaha sida ka shaqaynta beeraha kalluumaysiga xoolaha iyo in beesha caalamkuba ay taageerto soomaaliya waxay ka shaqayn doontaa hanaankeeda cadaaladda waxayna ahmiyadda siin doontaa inay la dagaalanto musuq maasuqa iyada oo dhabaha u xaari doonto doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasho sanadka marka uu yahay labada kun iyo koob iyo labaatanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu ammaanay dalalka amisom ee ciidamadooda soomaaliya ee joogaan wuxuuse ka dhawaajiyey in haddii aanan la qaadin cunuqabateynta hubka soomaaliya ay adkaan doonto in laga adkaado al-shabaab The long standing arms embargo on Somalia severely restricted our ability to procure heavy weapons despite the partial lifting
cunuqabateynta hubka ee saarnayd soomaaliya muddada dheer waxa ay si xooggan u seetaysay awooddeenna helista hub culus marka laga reebo in la qaaday qayb ahaan cunuqabateyntii sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa la joogaa soomaaliya xilligii ay yeelan lahayd awood ay ku hesho hub fiican oo ay kula dagaalanto argagixisada sidaasi daraaddeedna waxaan kala shaqaynayaa dhinacyada xulafadeenna iyo golaha amniga ee qaramada midoobay in ay noo dejiyaan wadiiqa habboon oo cad oo lagu qaado cunuqabataynta hubka soomaaliya saaran madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay dadaal ugu jirto sidii ay u hanan lahayd amniga ayna kaga go-an tahay hirgelinta nidaamka federaalka ee gudaha dalka
ka hogaamiyeyaasha soomaaliya ahaan waxaan aaminsannahay in dastuurku uu yahay dukumentiska isku kaaya xiraya markaa hannaankeenna siyaasadeed intaa kuma ekaan doono waxaana bilaha soo socda aannu yeelan doonnaa kulamo lagu gorfaynayo cid kasta oo furanaysa xisbiyo siyaasad kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka hadlay dowladaha deeqaha siiya soomaaliya iyo kuwa amisom ee hogaamiyaashooda ay ciidamada ka joogaan soomaaliya sida kenya etoobiya uganda iyo madaxda midooda afrikiya kuwa amisom waxaa xusid mudan dhinaca gargaarada bini'aadanimo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gutres oo ka hadlay kulanka ayaa wuxuu ku yaboohay dhaqaale soomaaliya ay u baahan tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka la degay si wax looga qabto taasi oo uu ku sheegay ilaa iyo sagaal boqol oo milyan oo dollar oo dheeri ah si markaasi wax looga qabto barakaca lix milyan oo dad ah oo kala bar dadka soomaaliya ah sida uu yidhi iyo laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo caruur oo qarka u saaran macluul The drought is the most pressing priority. This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional abaarta 900 ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee laga jawaabay saaka waxaan soo jeedinayaa qorshe gargaar bini'aadanimo ah annagoo doonaynaa ilaa iyo sagaal boqol oo milyan oo dollar dhammaadka sannadka waxaannu sidoo kale rabnaa inaannu ka hadalno waxyeellada wasaqowga cimilada iyo khilaafaad weli dagaallo ayaa ka jira soomaaliya xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo ku tumashada xeerarka caalamiga ah ayaa la xisaabtan la'aan uu ka jiraa weli waxaan aragnaa al-shabaab oo carruurta qoranaysa sidoo kale master gutres ayaa waxa uu ka hadlay soomaaliya in weli uu ka jiro musuq maasuq wuxuu dhinaca kale sheegay inay muhiim tahay in ciidamada soomaaliya ay tababarato dowladda soomaaliya ciidamadeeda booliiska iyo milatariga oo uu dalkaasi yeesho ciidamo tababaran oo wada midaysan oo dowladdu ay tababartay islamarkaasina laga gudbo hanaanka ciidamada dalalka kala gedisan ay u tababarayaan kulankan haddaba waxa uu kaga duwan yahay kulamadii ka horreeyey ee isla britain ka dhacay oo soomaaliya loo qabtay ayaa waxaan su-aashaasi weydiiyey aadan mataan oo ah madaxa ururka la dagaalanka qabyaalada britain ka dhisan ee a t m tan xoogga iyo ahmiyadda koowaad waxaa la saaray sidii loo dhisi lahaa loona qalabayn lahaa loona taageeri lahaa ciidan ay leedahay soomaali dowladdeennana ka qaada culayska ay hadda ay n african union u joogaan ama amazon ay waddanka u joogto oo iyagana la dhahay ha sii wadan shaqada ilaa inta ciidanka soomaaliya ay qabanayaan shaqada laakiin waktigooda uusan sii dheeraan doonin ay soomaaliya joogaan haddii aabeed waxyaalaha kale oo laga wada hadlana waxaa kamid ahaa sidee loo hirgeliyaa waxaana la dejiyey maalmo iyo bilo iyo sannado qodob kasta lasoo afjaro lagana gaadho ujeedooyinkii laga lahaa si kastoo ay ahaataba kulanka london wuxuu imaanayaa xilli soomaaliya ay ka jirto marxalado adag oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale abaarihii dhowaan ku dhuftay iyo soo kabasho la-aanta dalka ee wax soo saarka waxaase dad badan oo ka mid a dadka ka qayb gala kulankaasi ay rajo wanaag ka muujiyeen xaaladda dalka haatan uu marayo iyo halka la hiigsanayo mahadsanid sahra cabdi axmed dhegaystayaal faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow iyo doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo ka tirsan machadka sare ee boqortooyada swilan iyo bashiir good oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka waxaanan ugu horreyn weydiinayaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow ahamiyadda uu lahaa shirkan london iyo waxtarka natiijadiisa bismillahi raxmaan raxiim v o a marka hore aadaan idiin salaamayaa si doctor akhyaarta meesha ku jirta basiir iyo cabdullaahi waa shirka london runtii waxaan isleenahay horta wakti wuxuu yimid munaasib ah dowladii federaalka cusub oo sideedii februaayo dhalatay iyo rajadii shacabka soo noolaaday iyo dowladii ingiriiska oo iyadana in muddo ahba wadanka soomaaliya door hogaamineed ka qaadanaysay sidii caalamka tooska loogu shidi lahaa soomaaliya loo taageeri lahaa shirkan waa shir oo ahaa laga filayo kow in wadamada caalamku ay taageeraan qorshaha ay dowladda federaalka hordhigi doonto iyadoo dowlad goboleedyadiina isku mowqif laga wadayahay arrimaha maaragtay amniga arrimaha sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda sidii dalka hal cod iyo hal qof loo gaarsiin lahaa doorashooyin arrimahaas oo dhan soomaaliya kama maarantay beesha caalamka marka dal oo runtii dowladda ingiriiska oo kalea noo istaagay sirar noocan oo kale ah noo qabtay caalamkiina isha usoo jeediyey waxaan is leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba fursaddan fursad ka wanaagsan ay heli kareen ma jirto waa tahay bashiir good oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed islamarkaana qoraa ah aan weydiiyo su-aasha ku xigta oo ah sideed u aragtaa shirka london waan salaamayaa wasiir yarisow iyo cabdil doctor cabdilaahi idin kale waan salaamayaa v o a shirkaasi wuxuu la mid yahay shirkii labiyo to labadii kun iyo labiyo tobankii lagu qabtay london in yar ka horreeyey doorashadii lagu doortay xasan sheekh haddaad eegto ajandaha shirka iyo ajandaha shir shirkii hore waxa weeyaan copy paste waxay isdooriyaan ma jirto waktigaa waxaa laga hadlayay oo heerkii ugu sarreysay taagnaa burcad badeedii baa heerkii ugu sarreysay taagnaa waxaa laga hadlayay securityga dalka oo oo oo magarata meel xun marayay waxaa laga hadlayay soomaaliya in nabad dib loogu soo dabaalo ciidan loo dhiso magaranaysa adduunku wax la qabtaan tii unbay maanta la mid tahay muddo shan sano kadib ah oo laga soo wareegay su-aashu markaa waxay tahay shirkani muxuu ka duwan yahay go-aamada ka soo baxaa kii hore ka soo baxay lacagihii kii hore lagu ballan qaaday haddii wixii wixii laga bixiyey may daboolin wixii la rabay iyo ajandi ajandihii loogu talagalay kani markaa muxuu doorinayaa uu ka duwanaanayaa kuwii hore weeye su-aashu aniga waxay la tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajando soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajando ajnabi uu u danaynayo aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waa xumahay wasiir waa kuu soo noqon doonaa igaraal lahow aan fursadda siiyo doctor cabdulaahi oo khadka telefoonka sweden ku jira doctor cabdulaahi labada ra'iba waad aragtay sidee adig kula muuqataa marka bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed waan salaamay wasiirkeena injineer cabdiraxmaan yariisow iyo walaal bashiir xaqiiqda markii laga hadlo horta anagu dad waxaan nahay dhibaatay ku dhacday oo baaba-ay dowladooduna hadda ay soo dhismayso marka horta cid kasta oo noo istaagayso oo wax noo qabanayso oo shir noo qabanayso horta annaga danteena maslaxadeena ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay in markaas annaga waxaa na fuuraysa mas-uuliyad ah inaan ka faa'iidaysano kulamada naloo qabanayo marka haddii kulamada ay wax kasoo bixi waayaan waa midda koowaadee macnaha beesha caalamka waxay yeelanaysaa doorkii ahaa bal macnaha maxaa la dhahaa ujeedada shirka marka taqaana markaas inuusan caddayn soomaaliduna waxay yeelanaysaa eedda ah in aysan danteeda markaasi garanin oo aysan kasoo baxsanin faa'iidada ku jirta marka haddii sida la sheegay shirarkii hore ee london loo qabto waa sax wax weyn oo cad lagama hayo laakiin maanta waxaa la isleeyahay maadaama mataqaana madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu yahay nin mataqaana si weyn mataqaana maxay ahay soomaalidu ay usoo dhaweeyeen in markaasi shirka uu macno weyn uu kasoo bixi doono marka wasiirka ayaan kolley oo hadda diidan dhaliilaha lasoo jeedinayo ayaan macnaha waxaan sugaynaa bal afar sano ama saddex sano kabacdi wixii shirkaasi ay dowladda soomaaliyeed ay kasoo saaratay waayo mas-uuliyaddu waxay saaran tahay soomaalida gaar ahaana dowladooday saaran tahay marka haddii lagu guuldaraysto ma aha oo keliya in eedda maxaa bulshada caalamka loo tuuray iyo dalka ingiriiska waa inaan annaga laf ahaanteena aan garanaa maxay tahay sababta aan shirkaasi aan ka leenahay danta aan ka leenahay maxay tahay waad mahadsan tahay haddaan ku noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya injineer yariisow waad maqlaysay dooda bashiir good waxaa jira qoraallo kale oo lamida oo dhaliilaya shirkan oo sheegaya inuu ajando shisheeye wado adigu maxaad arrintaasi ku beeninaysaa runtii horta waa nasiib daro in maaragtay shirka dhan oo rajada soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yidhaha waxba kama soo baxayaan in laga hor dhacana waa wa waa ma habboona midda kale basiir isagaaba qareyba laba kun iyo labayo tobankii bariskii cirkuu maraayo yiri maantana waa la socotaa bariskii waxba kama jiraan maxay ku timid waa dadaalkii caalamka european unionka iyo ingiriiska doorku qaatay labo ingiriiska labaiyo tobankii labaiyo tobankii intii ka dambeysay safaaraday gudaha ka dhisteen dhammaan howlaha masaariicda ay ka fuliyaanna waa ay kordhiyeen xagga amniga ha noqoto xagga xitaa dowlad goboleedyada oo institutionski ama hay-adihii dooliga loo dhisay marka ani waxaan isleeyahay dowladda ingiriis aada bay soomaaliya ugu soo jeedaa aada bay u danaynaysaa inay wax qabsato laba waxaa kaloo iyadana muhiimada markan in soomaalidu ay la tegtegayso arrimaha iyaga ay wataan dowladda ingiriiskana ay ku saacidayso soomaaliya waxa ay meesha geysato in markan laga dhabaynayo oo aan lagu dhaafaynin ballanqaad keliya ciidanka maxaa laydinkaga qabanaya inta kadibna heshiis laba dhinac ah oo soomaaliya iyo caalamka oo soomaaliduna ay leedaha annaga ciidankeena sidaan baan u dhisanaynaa sidaan baan u rabnaa inaan u qabano sidaan baan rabnaa amisom in dalka uga tagto ciidanka xoogga loo dhiso intaas adduunkii ku garab taaga waxaan isleeyahay fursad qaali ah oo la iloobi kara ma ah waa sax doctor cabdullahi si u sheegay wax walba waxay ku xiran tahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda ayagana hadda marxaladda lagu jiro dhaqaalaha ee ku filnaa oo lagu maamuli lahaa dalkii dib heshiisiinta lagu sameyn lahaa amniga lagu sugi lahaa ma haystaan sababta marka loogu baahanya beesha caalamka iyo taageeradooda waxay tahay waa mid muhiim ah si dalka looga saaro marxaladda hadda ku jiro waad mahadsan tahay wasiir bashiir waad maqlaysaa dooda wasiirka maxaad kaga jawaabaysaa waxa weeye markii labada kun iyo iyo labayo tobankii waa runtii oo birasigii halka burburcad badeedii markaa cirka ku shareeraa maanta ma jiro muxuu u jiri waayo wey sababto shirkaa markii la qabtay ee lalahaa budhcod badeedaha lala dagaalamo ma soomaali baa loo danaynayay mise adduunka iyo tradeka maraya indian oceanka ee boqol kiiba toddobaatan u maro tradeka adduunku iyo boqol kiiba afartan u marda saliidda adduunka tankariska saliidda sida ayaa loo danaynayay waxaa loo danaynayay tradeka adduunkaa loo danaynayay waxa weeye navigii adduunka oo dhan baa iskugu yimid badda soomaalida marka waad garan kartaa meel navigiiba adduunka o dhan iskugu yimaadeen in badcad badeedu ay istaagayso badcad badeedu inay joogsato danba inagana inoo ahayd waa run laakiin danta badan waxaa ku lahaa boqol kiiba sideetan waxaa ku lahaa tradeka adduunka iyo dawladaha waaweyn adduunka ku lahaa marka dantooda ayay fushadeen iyagoo magacii soomaalida isticmaalaya inagana wax weyni inagama soo gaarin oon ahayn in budcadbadeedii la joojiyey ta kale waxa weeye shirkan oo kale yani sida cabdillahini waa runtii dad baahan baynu nahay qof baa nina had iyo jeer boqol u tali baa la yidhaha qofkii magarasa dawo kuu sheegaba dee dhinaciisaad u jeesanaysaa laakiin markuu leeyahay dawladda ingiriisku ay noo soo jeedaa wasiirku okay kun iyo sideed boqol iyo afar iyo sideetankii markii dadkeena la kala qaybiyey dee ingiriisku markaa saaxiibkeen baa wuu inoo soo jeeday markuu bixiye reserve area iyo n f d saaxiibkeen buu ingiriisku ahaa wuu inoo soo jeeday maanta oo uu kasoo baxay european unionkii oo brixit ay dhacday uu doonayo markets kale iyo adduun kale u magaranaysaa maalgelin ka raadsado waa runtii waa saaxiibka wey inoo soo jeestay anigu maanta waxaan ka jeclaan lahaa dawladda soomaaliyeed inay ku adkaysato waa run dawlad soomaaliyeed cusub aa dhisantay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba dib dal iyo dibadba waa la soo dhaweeyey waxaa la soo dhaweeyey micnaheegu ma aha farmaajoa la jecel yahay dadku soomaalidu waa isku khaldaan farmaajo waa qof soomaalida kamid a waanan u hambaliyinaya madaxweyne waddan ka noqdo waxaa loo soo dhaweeyey waxa weeye soomaali waxay ka daashay dhibaatadii haysatay waxay ka daashay qaybqaybin waxay ka daashay ina inay midiidin u noqoto waddamo jaarkaa marka waxaa la filayay himilo inay soo baxdo himiladii baa laga dhex arkaa farmaajo iyo dawladiisa marka waxa weye himiladaa laga dhex arkay iyaguna ka faa'iidaystaan oo maanta waxaan anigu jeclaan lahaa in la yidhaahdo inay dawladda ingiriisku tiraahdo marshal plan baanu soomaaliya u samaynaynaa oo dibidhiskeega iyo ciidankeyga gaar ahaan ciidanka soomaalida la leeyahay gobol walba ciidanha loo dhiso iyo shanta madaxweyne la casumayo wasaaradda khaarijiga ingiriisku xaq uma laha waddan xor ah oo sovereign ah oo madaxweyne leh oo dawlad leh inay shan madaxweyne invitation u kala dirto waxay xaq u lahayd inay farmaajo keliya u dirto isaguna cid uu soo kaxaysanayo u soo kaxaysto taa markaa waxaa ka muuqda in soomaali sovereigntigeegii weli lagu ciyaarayo in in dano kale meesha laga leeyahay in la doonayo in lasii dheereeyo waktiga ay joogto amisom iyo ciidamada ajnabiga saasaan u arka waa tahay waad mahadsan tahay doctor cabdullaahi oo ka tirsan xarunta diraasaadka ama macadka diraasaadka boqortooyada ee dalka suudan doctor cabdullahi waad maqlaysaa dooda labada dhinac wasiirka mowqifku taagan yahay iyo bashiir good adigu sidee wax kula muuqdaan markaa wallahi horta labadoodaba waxaan arkaa waa laba nin oo soomaaliya oo macnaha mataqaana jeceyl wanaagga iyo dadka soomaaliyeed iyo dawladda labadaba inkastoo cabdiraxmaan ka tirsan yahay dawlad oo dawladda difaacayo laakiin bashiir waa nin mataqaana afkaartiisana markaa hadda dhegaysato waxyaaba fara badan oo saxa ay ku jiraan xaqiiqda markii la yidhaahdo ummadda soomaliya waxaa haysata fakri waxaa haysata maamul xumo ay ugu horeyso musuq maasuq waxaa haysata mataqaana ammaan darro arrimahaas oo idilna waxay u baahan yihiin dawlad mataqaana maxaa la dhahaa gunta u dhigta ee markaasi isku dayda inay xal fiican ka gaarto marka an waxaan dhihi lahaa barnaamijkan oo marshal balanka uu leeyahay waa sax maanta waxaa iskugu imaada meeshii caalamka oo idil waxaa fadhiya ninka ugu sarreeyey hay-adda qaramada midoobe ayaa fadhiya waxaa fadhiya madaxweyneyaal iyo mataqaana ra-iisul wasaareyaala fadhiyo hay-ado fara badan oo ayaa fadhiya marka in dunidii carabta kuwii mataqaana islaamka ahaa kuwii reer galbeedka ahaa afrikaanka waa la wada joogaa marka in qorshe sida marshal balan oo kale ah loo sameeyo arrintaas waa wax macnaha laga maarmaan ah haddii la rabo in soomaaliya wax laga bedelo laakiin haddii ajendaha wax kale yahay laakiin markaasi ma noqonays sidaas marka anigu waxaan is leeyahay arrimaha sida injineer cabdiraxmaan yariisow wasiirka warfaafinta uu u sheegay waa sax in macnaha arrimaha ciidamada aad mataqaanaa hadda focus ku saaran yahay laakiin waxaan qabaa horumarka iyo ammaanka sidiisaba haddii lagu sareeyo military lagu sareeyo oo military security bas laga fikiro waxay noqonaysaa in laga markaasi macnaha indhaha laga qabsado laga leexdo inkastoona aan u marayna dawladda saas inay samaynayso laakiin ah in human security in ammaanka bani aadamka oo ah in la helo in caafimaad in la helo biyo in la helo shaqo in la helo mataqaana maxaa la dhahaa dakhli dadka soo gala marka arrimahaasoo waa wada security iyo ammaan qofka bani aadamkaa noloshiisa dhisaa marka waxaan is leeyahay in hay-adaha caalamka ah iyo wadamada isku yimid in dawladdu ay mid mid usiiso hay-adaha ugu qaybisa ee dhahdo mid walba hay-ad ku aadiso arrintan ah in macnaha aysan manaha hay-adihii aysan helaynin kaalmo toos ah oo markaasi macnaha maxaa la dhahaa wax u tari kara aysan helin ee la dhaho hay-ad walbo dal lagu aadiyo ee la dhaho dalka swedenow wasaaradda caafimaadka tusaalahan idin siiyey oo markaas sweden la dhaho hadda kabacdi caafimaadkan ka wada hadlayna adiga adinka maraykanka la dhaho waxbarashaa laidin siiyey united nationka la dhaho waxaa laidin siiyey wasaaradda dhaqaalaha macnaa wax noocaas oo kalea in lagu aadiyo oo waddan walba iyo hay-ad walba la siiyo macnaha maxay hay-ad mataqaana ku aadan sektarada waddanka ku aadan si markaasi loo qiimeeyo loo daba socdo laakiin hadda waxa dhaca waxay tahay lacaga tiro fara badan ayaa la sheegayaa sidii brussel sidii london ka dhacday lacagahaasina ha dhowdii waxaa raadsanaya hay-adaha mataqaanaa international n g o ska iyo u n agencies-ka iyo ayaa raadsanaya lacagahaasi hay-adihii soomaaliyeed iyo wasaaradihii iyo dadkii ay qusays way kasoo kala tegayaan kuwaasi ayaa ugu dambayntia mataqaana maxaa la dhahaa shaqa meesha kasoo baxsanayo annaguna marka waxaan noqonaynaa dad magacooduna wax lagu soo qaaday macnaha macnana aan soo gaarin oo waxna aanan ka maanaafacayn waad mahadsantahay waxaan qabaa in macnaha hay-adaha dowladda soomaaliyeed wasaaradaheeda lagu aadiyo dowladaha mataqaanaa macaawinada bixinaya iyo kuwana caawinaya intaba waad mahadsantahay doctor cabdulaahi aan u noqdo wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ku jira wasiir waad maqlaysaa ee dooddu halkay marayso ee dadka ka soo horjeeda shirkan iyo shirarka la mid ana waxay leeyihiin keliya waxay ka turjumayaan danaha shisheeye gaar ahaan danaha wadamadii hore u gumaysan jiray africa marka arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa arrintan runtii annaga waa inaan qiimeyn horta marxaladda soomaaliya ay ku jirto laakiin haddii aan weligeena cabasho ku jirno ciddii noo timaado wax noo qabanaysana aan dhahno dadkan waa dad oo maaragtay gumaysi ah annagii dhexdeennana aanan waxba qabsan karin oo annagii dhexdeenna isu diidannahay runtii waxaa la rabaa eeda inay soomaalidu qaadato oo aan laga laga tago waxaan blame gameka la yidhaahdo labo waad aragteen oo xafladdii london ka dhacday waa madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada siday gacmaha isugu qabsadeen oo looga fikirayay midnimadii dalka shirarkan shirarkii london ee ka horreeyey waad la socotaano madaxweynihii iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xitaa iyagoon isku faraxsaneen ayaa meesha la tegi jiray maantana waxaa meesha la tegay iyagoo kulmay isla meel dhigay ajendaha ay la tegayaan muxuu ahaa shirka shirkiina ay u wada tegayaan iyagoo hal ujeeda u wada socdo taas horta soomaaliya levelkan weli ma soo gaarin labo intaas waxaa kasii dheer muxuu ahaa sagaalkii may muqdisho waxaa wasiirka qorsheynta iyo safiirka midooda yurub lagu kala saxeixday in muxuu aha mashaariicda midooda yurub ay keenayaan dhammaan soo marto soomaaliya wasaaradda qorsheyntana ay saxiix ku yeelato marka soomaaliya soomaalidii hore ma aha rajo wanaagsan baa jirta maanta caalamku waxay ogol yihiin inay heshiis la kala saxiixdaan oo qodobada laga tegayo shirkan waa ka duwan shirkii labaiyo toban labi labada kun iyo labiiyo tobankii waayo dawladdu waxay leedahay annaga ciidamada sidaan iyo sidaan baan waxu rabnaa mxua dhaqaalaha sidaan iyo sidaan baan waxu rabnaa ina looga saacido arrimaha siyaasadda sidaan baan rabnaa inaan ku gaarno doorasho hal cod iyo hal qof ah intaasoo kaalma u baahannahay marka caalamkana waxay ballan qaadeen in kaalmadaas iyada oo soomaalida ay codsatay wax lagu siin doono ma noqon doonto sidii brussels oo ah yabaho in inta la sameeyo lagu soo kala tago marka ani waxaan isleeyahay maanta fursadda la haysto waa fursad qaali ah waxa keliya ay u baahan tahay waxay tahay dawladda iyo shacabka iskaashada kana shaqeeya sidii dalka gudihiisii wax looga qaban lahaa caalamkana maaragtay kadib looga faa'iidaysan lahaa dalkan waa dal qani ah sida u sheegay bashiir wuxuu ku yaalla meel istaraatiijiyad ah caalamka oo dhan ay usoo haweysanayaan laakiin annagoon keenna aan mideynin waxaa adkaanayso inaan mar walba eed iyo farkufiiq aan ku taagno dadka caalamka noosoo gurmanaya waad mahadsantahay bashiir good waad maqlaysaa doodda wasiirka soomaaliya soomaaliyadii hore ma aha isbeddel baa yimid waxaa yimid dowlad shacbiyad haysata oo dadka taageero ka haysata marka miyan xaq u lahayn dowladdu inay beesha caalamka usoo bandhigto siyaasaddeeda maya xaq bay u leedahay waana runtii oo magaranaysaa rajo weyni way jirtaa ummadda soomaaliyeed baa rajada yaa doonaysa oo meel walba meel meel kasta joogta dawladdana wax mas-uuliyad weyn baa ka saaran rajadaas rajadan ummadda soomaaliyeed ay muujisay inay inay inay magaranaysa xaqiijiso oo ay ay meel dhigto su-aasha waxa weeye haddaba adduunku iminka maanta united nation xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu yidhi soomaaliya waxay u baahan tahay sagaal boqol oo milyan bay u baahan tahay oo lagu kaalmeeyo ama abaar ha noqoto ama security ama dib u dhisba iyo magarasa stabilization ka ha noqoto ayay u baahan tahay lacag badan oo pledge baa la samayn doonaa had iyo jeer waxaa la sameeya ballanqaad baa la sameeya lacag badan baa la ballan qaadi doonaa wadamadan magarasa ka qaybgelaya meesha mid walba maanta sidaan ognahay interest buu soomaaliya ku leeyahay gaar ah oo aan ognahay badaheenii in lagu leeyahay interest dekadaheenii in lagu leeyahay interest oo dawlada dawladda federaalkina aanay wax badan ka qaban karaynin marka waxa weeye shirka oil baa jira waxaa jira saliid baa jirta waxaa jira badeena intaa leeg iyo yani khayraad aada iyo badan baa jira oo dalkan inuu cid laayahay oonu cid lahayn waxa maanta anigu aan jeclaan lahaa inay dawladda federaalkii ay ku adkaysato in shirkaasi lagu qabto xamar waa lagu qaban karaa shirkaas oo kale xamar maanta waxaa lagu qabtay electionkii madaxweynaha oo dhab ahaantii ahaa xadas aad iyo aad iyo aad security ahaan u sarreeya marka la eego levelka security-ga way ku adkaysay kun iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii bay ahayd barmaya markuu yimid erdogan ra-isul wasaaraha ahaa markaa maganasa turkiga iyadoo weligeed madaxweyne iman way ka khatarsaneed sidani xamar meelaha la isku tegay baa jirin maantana way ka fiican tahay yani waxa weeye waxay bixin lahayd message aad iyo aad u qurux badan ayay ummadda soomaaliya iyo adduunkaba silahay haddii markaa shirkaasi maanta lagu qaban lahaa magaalada xamar laakiin sidaa ay taagteenaa daran oo magaranaysaa taagdaracba halkaa ina dhigtay un in la yidhaha maahe mararka qaarkood waxa weeyaan inaad calalaqal mujtamaca caalamka aad tusto inaad demand leedahood wa wax magaranaysa aad aad dooni karto to aan kusoo gabagabaynaya waxa weeya lacagta la ballan qaado sida uu sheegay doctor cabdillaahi riwaayadii hore aan maqaalkaygii shalay kusoo baxay galabkii yustana ku qoray waxba lagama arag wax yar baa laga yaaba inay dadka soo gaadheen wixii kale waxay ku lumeen n g o yadaasi iyo niman siyaasiyiina dawladdan odhan mayna imika way cunaysaa o lacagtaasi way lubi doontaa ma lihin inteeda wana soomaali baynu wadano danaha soomaaliyed baynu ka wada shaqaynaynaa laakiin waxa weeyaan digniin baynu diraynaa waan waxaan isle waxaan leenahay halkii taariikhdii hore aan ka faa'iidaysano duruustii hore aan wax ka barano halkay wax maro wixii wax kuwii hore maray yaanay marin aan ahaano deg digtoonaan digtoon oo had iyo jeer ka fikiraya in ay jiri karto in suldaaran laynoo dhigayo maaha un inaad tidhaahdo waan liitaa oo wixii laysiiya waan ogolaanaya waxa weeye ummaddani idinka idin aamintay security-geega iyo siyaasadeeda iyo strategiga waddanka ba idinku idin dulsaaran yahay markaa foojignaan in la yeesho oo wixii ajnabigu had iyo jeer ay wataan laba goor iyo saddex goorba laga fikiro dantaada ay ku horeyso miiska dul soo saarnaato ay weeyita muhiimkii baan leeyahay oo maadsantihin waad mahadsan tahay bashiir doctor cabdulaahi saad maqlaysid ba bashiir wuxuu ka dhawaajiyey in ay kasoko dowladda ingiriiska ay jiraan haddana dalalkii deriska iyo dalal kale oo danaynaya soomaaliya oo shirka fadhiya marka sidee looga badbaadi karaa oo laisku waafajin karaa dantii soomaaliya iyo dantii dalalka deriska arrintaas waa mashaakil mar walba mujtamaca soomaaliyeed labaatankii sane ugu dambeeyay haystay ee ah in danahooda la kala jijiidanayo annaga laf ahaanteennana hogaamiyaasheennu ay iska ahayeen dad mataqaanaa u kala qaybsan laakiin waxaan isleeyahay markan soomaalidu aqoon la-aani ma hayso madaxdeeda hadda waxaa nagala joogo injineer cabdiraxmaan yarisow oo runtii ah nin aan si weyn aan isku naqaano oo aan halgankii soomaaliya ee labada kun lixdii wixii ka dambeeya aan iskula jirnay wuu la socdaa wax walbo maadaama asaga nalala jooga asaga ayaan ku halqabsanaya marka madaxda wax walba way la socdaan way og yihiin wixii soomaaliya u fiican wixii soomaaliya u xun long term aragtida fog markii la fiiriyo haddii aanan la fiirinaynin dan shaksiyadeed ee dan kaasa iyo arrimaha mashaakilka soomaaliya markaas kusoo noqdo haddaan la fiirinaynin ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya laga fikiraayo aqoon naguma yaro waayo arrinimo naguma yaro caqli naguma yaro waan ognahay wax walba laakiin ogaanshaha keligiisii waxba kuma filina waxaa loo baahan yahay niyad wadaniyadeed iyo dadnimo markaasi tiraahdo intaan way nagu filan tahay hadda kadib waa inaan usoo jeesanaa dalkeenna danteenana marka ugu horeyso waa inaan annaga ka hadalnaa maaha inaan sugno oo keliya in shir naloo qabto in lacag naloo yabooho aniga marka hadda waxaan filayaa wixii hadda ka dambeeyo shirkan in xafiis gaar ah loo sameeyo dawladda soomaliyeed u samayso ayada oo markaasi daba dhiganayso daba socoto wixii la ballan qaaday ciddii mataqaana markaas meesha ay ku maqan tahay warqado laga daba diraayo email laga daba diraayo safaro kale lagu aadayo la daba dhiganayo si markaasi wixii la ballan qaaday laga soo macnaha maxay ahayd mataqaanaa sal gaaro si markaasi ugu dambayntina hay-adaha soomaaliyeed iyo ugu dambeynta ummadda soomaaliyeed ee u hesho macnaha adeegyada ay u baahan tahay marka waxaan leeyahay wasiirku waa nin macnaha aqoon u leh waayo arnimo u leh ogna dalkan wax badan ka og marka injineer cabdiraxmaan waxaan filayaa inaanan safarkan macnaha shirkan kadib aanan macnaha maxaa aanan jeclayn inaan aragno in mataqaana aysan waxba soo bixin marka arrintani oo hadda mataqaana aad ka hadashay waa sax waxyaaba fara badan oo wanaag fara badan ayaa dadka soomaaliyeed hadda ay mataqaana filanayaan wax badan ayaa la qabtay dawladdan rajo weyn aad ka mid tahay ayaa laga leeyahay laakiin mas-uuliyadda idin saaran macnaha maxaa annaga naftirkeena waxaana saaran mas-uuliyad ah sida walaalkeen bashiir u sheegayo inaan idin dhaliili karno inaan wax wanaagsan idin sheegi karno inaan idin taageerayno inaan mataqana idin toosinayno o aan ahayn mid wax burburinaysa marka xaqiiqdii maanta waxaa la filayaa in afarta sano kadib dalka soomaaliya ee doorasho xore ka dhacdo in dastuurka afti loo qaado wixii kasoo baxa markaas lagu dhaqmo in hay-aduhu ay dhismaan in ummadda soomaaliya ay abaartan soo noqnoqonayso ay qorshe ka hesho oo la geeyo barnaamij iyo balaan cad la geeyo ee lagu looga hortagayo abaarta soo socoto way soo socotaa abaar fatahaad ayaa ku xigto haddana abaar kale ayaa ku xigta marka waxaasoo idil haddii uun macnaha layska fiirsado oo sanado san ka dambeeya markaasi macnaha maxaa iyadoo loogiyahay haddana aan lagu sii talagelin in wax laga qabto markaas waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii la qaaday markaasi in macnaha maxay ahayd lagu dheelay ay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa in shirkani uu noqdo mid si weyn uga duwan kuwii horeeto madaxweynaha iyo dawladdiisuna ay rajada soomaalidu ay ka leedahay oo ah rajo aad u weyn oo xataa aan lagu qancaynin boqol kiiba siddeetan saac dadka soomali maanta kuma qanci karaan waad mahadsantahay doctor cabdulaahi aan u gudbo wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer yariisow wasiir saad maqlaysidba waxaa leeyahay shirarkii hore waxaa fashiliyey kasokow danaha shisheeye waxaa jiray musuq maasuq iyo qorsho xumo xagga dowladda ah ma u malaynaysaa dawladdiinan inaad diyaar u tihiin in mas-uuliyadda saaran kasoo baxdaan aad iyo aad marka hore basiir iyo cabd doctor cabdulaahiba runtii waxa waaye dowladda noocan oo kale ah oo loo baahan yahay waana waxay dowladda nasarkeedii u baahan tahay si waxa kan wax naga wada dhexeeye oo aan waxaan wada leenahay waayo uga wada shaqeyno midda kale waa dhab in muxuu ahaa dowladdan hadda jirta oo hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre runtii dhaqanka xitaa waa la bedelay oo ah sidii maarata wadanka hore loogu marin lahaa hadda la dagaalanka masuq maasuqa waxaa mudnaan gaar ah la siiyey sida loo maaragtay looga shaqeeyay arrimaha gargaarka oo loo maaragtay soomaalidii hadda waxay mareysaa shan milyan iyo ka badan in guddigii abaaruhu ay soomaalida dhexdeeda ka aruuriyaan caalamkiina ay la yaabayiin ay leeyihin soomaaliya sidee ku dhacday inay waxaan iyada kaligeed ay samaysan karto markan waxaan isleehay dhaqankii a isbedelay arrimaha la dagaalanka masuq maasuqa iyo waxo dhan waa wax jumcadeena kor usii qaadaya na gaarsiinaya heer caalamka ee na aaminaan maanta midooda yurub haddii ay ogolaadeen masaariic walba ay fulinayso in wasaaraddii qorsheynta ay la siday weligii berigii baritamaanki ahaan jirtay aniga waxaan isleeyahay fursad ayaa meesha nooga wada furan haddaan soomaalinahay annaga dhexdeenana wax alaala wixii dhaliilaha iyo wixii hagaajina diyaar iyadoo loo wadayahay haddana arrinta uu sheegay doctor cabdullaahi o dawladda waxaa ka go-an in dabagal lagu sameeyo waxaa iyadana muhiim ah shirkan sababta loo kala saxiixanayo agreementiga in dowladda ingiriiska oo ballan qaadina arrintaa nagala shaqeynaysa dabagalkeeda iyo follow up ka dambeeya inay iyada nasabkeedii ay codsatay in heshiiska caalamka ay saxiixaan ay hadhow sahlayso in dowladda ingiriiskana taageeraysa iyadana dabagalkii nala samayso arrimahaasoo dhanna waa arrimo oo gudahana aan ka hagaajinayno laakiin muxuu ahaa hawshana hortaala hawl yar ma aha ummadda soomaaliyed boqol jeer waa ugu celcelinay wax walba dawladdan lagama filan karo waxa laga filan karo waxay tahay rajadii lasoo nooleeyo haddii la wada shaqeeyana meesha aan rabno inaan wada gaarno muxuu ahaa rajo weyn baa muuqan
arrinta cabdillaahi ka hadlaya marka horena aan ka dhawaajiya hadha wadamada jaarka waa waxaan akriyayey ra-iisul wasaaraha kenya inuu kala hadlay ra-isul wasaaraha ingiriiska theresa may in in in in laga qaado qaadkii ka iman jiray kenya laga qaado baanka oo la ogolaado eeg waxa weeye ajandayaasha dadka kale ay wato marka sika caynkaaso kale isku yimaado nin walba ajandahiisu wataa markuu ka baxayay shila toban kenyana wuxuu yihi ciidamadayadu ka bixi maayaan soomaaliya ilaa securityga soomaaliya hagaago madaxweynaha uganda isaguna theresa may buu la kulmay ajandayaal uu leeyahay oo la xidhiidha ciidamadiisa soomaalia soomaaliya jooga ayuu ka hadlayay ka etoobiya waa saas oo kale marka waxa weeye anigoo umahadnaqaya wasiirka markaan dadkayga dibadda jooga ama indhaindhaynaya ama wax ka qora arrimaha afrikaiya soomaalida aan ka hadlayno waxa wey waxaan leenahay waxyaabaha caynkaasi iyo had iyo jeer waa in laga digtoonaadaa waa inaan dadka dawladda soomaalidu marka meel looga yeedho aanay uun u qaadin waan baahan oo aanay deg deg u ordin ee ay noqoto inay geopolitics ka darsaan inay waxyaabaha ka dambeeya darsaan inay interestka aan ku leenahay iyo interestka dawladaha kale leeyihiin ee ay wataanba ay gartaan sikaasoo kale maanta haddii xamar lagu qabin lahaa marnaba ma ay dhici karteen ajandayaasha gaarka ah ee wadamada jaarkii leeyihin inay xamar kaga hadlaan laakiin sida uu cabdillaahi sheegay in laga daba tago oo wixii la ballan qaado iyo halkay ku baxayaan iyo ajandayaasha kale ina soo geli doonaba laga foojignaado ayuunbaa muhiima
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow iyo doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka sare ee boqortooyada sweden iyo sidoo kale bashiir good oo ah qoraal soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka taniyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo